halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa idinkaga imanaysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo weliba boggeena internetka ee v o a somaly com subax wanaagsan dhammaantiinba waa subax sabti ah siddeedda bisha julaay labada kun saddex iyo labaatanka idaacadda saaga iyo caalamka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah hay-adda cunnada adduunka ee w f b oo dadka qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab u sheegtay in raashinkii deeqda ahaa ee la siin jiray qaxootiga la dhimay boqolkiiba labaatan laga bilaabo bishani julaay raashinkii iidaa loo dhime wax kalena qaadanayna ma jiro raashinkiina waa la gooye dhibkaasaana haystaa doorkii doorkiis ma gaaraayo raashinka haddii ilmi haddan rafaad leewaayo
sidoo kale waxaad maqli doontaan ciyaarihii sanadlaha ee soomaalida ee toddobaadka soomaalida toronto oo ka furmay magaaladaasi dowladda britain oo sheegtay in ay bilaabayso nidaam cusub oo ay iiraan ku saarayso cunaqabatayn qodobadaas iyo warbixinno kale ayaan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida booliska kenya ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday dibadbaxayaal ay horkacayaan mucaaradka kuwaasoo jimcihii shalay dibadbax ka dhigayay canshuur kordhin ay ku jirto in la labajibaaro canshuurta laga qaado shidaalka kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa socod ku maray wadooyinka caasimadda kenya ee nairobi iyo magaalooyin kale waxayna dalbanayeen in gobolka uu meesha ka saaro canshuuraha uu dhowaan kor u qaaday booliska ayaa adeegsaday sunta dadka ka ilmeysiisa si ay u kaleeriyaan dadka dibadbaxaya tobaneeyo qof ayaa lagu xidhay mudaharaadyada xarigaasi oo uu rongo houten oo ah agaasimaha amnesty international ee kenya uu ku tilmaamay mid sharci darro ah hogaamiyaha mucaaradka kenya raila odinga ayaa ku baaqay dibadbax looga soo horjeedo dowladda kenya oo uu kaga cabanayo saameynta ay cashuuraha ku yeelanayaan shacabka kenya madaxweynaha kenya william ruto ayaa isaguna sheegay in cashuur kordhintani ay muhiim u tahay wax ka qabashada deynbixinta iyo abuurista shaqada maxkamad ku taalla magaalada tripoli ee caasimada dalka libiya ayaa soo saartay xukun xabsi daayin ah iyo laba xukun oo min labaatan sano oo xadhig ah oo lagu xukumay saddex eedaysane oo lagu helay in ay tahriibinayeen dad tahriibayaal ah oo u tahriibayay yurub sida uu ku dhawaaqay xerilaalyaha guud ee dalka libiya jimcihii shalay waa xukunkii ugu horreeyey ee maxkamadeed oo laga soo saaro dadka ku lugta leh shabakadaha wax tahriibiya ee libiya amaba loo yaqaano magafayaasha oo ay hareeyeen fawdo xubnaheedana ay ka dhigan yihiin badh weyn oo ay ka bilaabaan muhaajiriinta ku wajahan xeebaha waqooyiga mediteraneanka fadhigii u dambeeyey ayay maxkamaddu ku xukuntay in lagu xukumo eedaysanayaasha waxaanay ku xukuntay midka koowaad xukun xabsi daa'im ah halka eedaysanayaasha labaad iyo ka saddexaadba lagu xukumay labaatan sano oo xadhig ah sida lagu sheegay qoraalka xeerlaaliyaha libiya ma uusan sheegin dalka ay u dhasheen dadkani la xukumay sidoo kale ma aanu sheegin wax faahfaahin ah oo ku saabsan dadkaasi xukunka maxkamadda ayaa ah kii u horreeyey ee noociisa ah oo ka dhaca dalka libiya halkaasi oo inta badan dadka ka ganacsada tahriibiinta dadku ay ilaaliyaan kooxo hubaysan oo aad u awood badan qaramada midoobey ayaa dhaleeceysay xaaladda muhaajiriinta libiya waxayna howlgalkeeda ku xaqiijisay warbixin bishii marj in dadka loo qabto si aan sharci ahayn oo inta badan loo geysto dilalka iyo jirdil ama xitaa addoonsi iyo kufsi iyo weliba falal kale oo ka baxsan bini aadamnimada intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a hay-adda cunnada adduunka ee w f b ayaa dadka qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab u sheegtay in raashinkii deeqda ahaa ee la siin jiray qaxootiga la dhimay boqolkiiba labaatan laga bilaabo bishani julaay raashinka la dhimay ayaa si aada u saameynaya dadka qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab iyadoo dadku ay ugu sii daran tallaabadan u dhinteen u dhutin doona ay yihiin dadka xeryaha ku cusub ee aan iyagu weli loo aqoonsan qaxootiga rasmiga ah faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o eda dhadhaab axmed cabdulaahi jaamac dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee ku yaala dalka kenya kuma farxin warka ka soo yeedhay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ee w f b ee sheegaya in raashinkii deeqda ahaa ee la siin jiray qaxootiga la dhimay boqolkiiba labaatan laga bilaabo bishan luuliyo raashinka la siiyo qaxootiga ayaa hore loo dhimay boqolkiiba labaatan waxaana hadda laga bilaabo qaxootigu ay heli doonaan boqolkiiba lixdan raashinkii hore loo siin jiray dadka dareemaya saamaynta ugu badan ee raashinka la dhimay waa qaxootiga ku cusub xeryaha oo iyagu ku tiirsan raashinka deeqda ah oo keliya dadka xeryaha ku cusub intooda badan looma aqoonsan qaxooti rasmiya mana helaan adeegyada la siiyo qaxootigii hore waana sababta ay ugu nugul yihiin in la dhimo raashinkii la siin jiray cabdirasaaq xasan maxamed oo ka mid a qaxootiga ku cusub xeryaha dhadhaab ayaa ka hadlaya raashinka laga gooyey iyo sida uu u saamaynayo nolosha qoyskiisa raashinka hadday may qaadadi jirnay nafarkii toban iyo saddexa kiilo doorkan hadda may la gooyey saddexa kiilo aa la gooyey nafarkiiba saddexa kiili la gooyey marka digirtii may la gooyey kiilo ayaa la gooyey nolosha qoyska ma ka filanya aad iyo aada ankaliidsanya aad iyo aada ankaliidsanya doorka oo kale haddaa ma gaaraay haddayba asoo gaaraynan haddana horaaba ugu sii dha'aba haddaa toban iyo shan beri ma gaaraay raashinka hadda aan qaadanay cabdirasaaq waxa uu sheegay in raashinka la siin jiray oo markii horeba yaraa uu wax ka siin jiray dad qaraabadiisa ah oo aan iyagu weli helin diiwaangelin iyo kaarka lagu qaato cunnada waxa uu xusay in dadkaasoo weli xerada jooga aanu hadda waxba awoodin taasina ay ku tahay culays kale raashinka intaan la dhimin ka horba horta manuugu filinaa ma gaarayninba bishii kale ma gaarayninba raashinka saas aad tahayna dhanka kasta oo dadka waa kay roon yihiine iska dhawaataysanayne kan haddii maanta waxa ku dhammaado kaas unbaa wax lagu qaadanay dadaa jiro oo boonno aa qabin aa kuu imaado kuu joogo waxa siinayso haddii saa raashinka lasoo qaato waxa lagu siin jira marka walaalkiiba haddina wuu joogaa welina boona ma qaadanin wax baa siin rabtaa hadee kollayba xaalad marxalad noo asaana haysataa hooyooyinka carruurta keligood korsada ayaa iyana ka walaacsan saamaynta uu ku yeelan karo raashinka la dhimay oo aan loo sheegin xilliga la soo celin doono madiine maxamed eenow oo ah hooyo haysata toddoba carruur oo agoona waxay ka welwelsan tahay sida ay sii noqon doonto nolosha carruurteeda oo sida ay xustay aanay ku filayn raashinka laga soo siiyey xarunta raashin qaybinta ee xagardheer baahalayumay haaladisenagadaasale baahalaylaka nagada doonya maahan unun habareegoyna urdhagow saantadi unu shalay imbani kukoynilay geegi saas ya alhamdulilah mugu hada hoogna dholo hata wal shaayilanka gadaw madle dhibkasana haaysida baahangna gaajoysagna una muurdeya la dhiibi yoonay bariid oo halaho ee la dhiibi war hada dhalliku korii korno me'e adi ingi yaraayas haddii oonay oosadeewba dhahan ahan adi gurahaynaba radaska dare bis walkalama jirta saasa lankaga yaraayo lanka kisbiraayo dholo lama jeer iyo aaman lafade dholo untadiyo ma'ana dugsiiley way marba kooyan iyona baahangna bakaleanga ad ina wal siidame madiina waxay sheegtay in raashinka la siiyey oo ay hubto inaanu ku simaynin wareegga kale ee raashin bixinta bisha dambe awgeed ay ku khasban tahay inay dadka wax weydiisato si ay u dibirto nolosha carruurteeda agoonta ah haddiiba oonayna gaarsii waa iskatutuugudaana haska hamaadan ninkii oonay kiilaga bariid kiilaga baasta hana siyo haska usudaana saasa anjal karsadoyna ah walaalka dhaha galaana marku amal ha halaana marku amal laha waaye un hadda waliinana siyo bariidkanana sii odsadaan usudaana bariidkana nin kordhiyo fadaan hatoo moordeyd haddii la kordhii fadaan ay dholooda ena moordeydta la hanshiida mishaar bakeeradiya lankariya soortiya lankariya iska aamayan qaxootiga cusub oo in badan xaquuqla'aan ku ahaa xeryaha dhadhaab ayaa waayadii dambe ku naaloonayey raashinka deeqda ah ee laga siiyo xeryaha laakiin warka ka soo yeedhay w f ayaa mugdi geliyey rajadoodii ahayd inay noloshoodu ka soo rayso sahre maxamed cali waxay ka mid tahay haweenka qoysaska cusub ee ka walaacsan raashinka laga dhimay bishii horaan okey ahaada ilaa hadda raashinkii iida loo dhime wax kalena hadda qaadanayna ma jiro raashinkaas laka beerhaynaa raashinkiina waa la gooye dhibkaasaana haystaa doorkii doorkiis ma gaarayo raashinka haddii ilmaha haddana rafaad leewaayo qaxootigii hore ugu sii noolaa xeryaha dhadhaab ayaa iyana laga dhimay lacagihii gunnada ahaa ee la siin jiray bishiiba mar hase yeeshee iyagu mar walba waa nolol dhaamaan qaxootiga ku cusub xeryaha axmed cabdulaahi jaamac v o a xeryaha dhadhaab
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a xukuumadda wadaagga ah ee boqortooyada dalka holland ee uu hogaaminayay ra-iisul wasaare mark ruut ayaa dhacday xalay kadib markii afartii xisbi ee ku bahoobay dowladdaasi ay isku afgaran waayeen sida loo yarayn karo qaxootiga faraha badan ee dalkaasi gaadha haddaba wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabdiweli ayaa khadka telefoonka ee magaalada amsterdam kula xidhiidhay rofeor xuseen qariib oo ka faalooda arrimaha dalka netherland ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa sababaha dowladdaasi ay u dhacday
ridwan marka hore waa ku salaamayaa adigii dhammaan asxaabta saaxiibada kula shaqeeya iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaa caawa sideedii habeenimo markay annaga noo ahayd dhacday dowladdii holland oo dowlad wadaag ahayd waxaana dowladdaani dowlad wadaag ku ahay afar xisbi oo conservative ah marka waxaa sababta ay u dhacdana waxaa waaye arrimaha qaxootiga marka maxaa la isku hayaa maxaa la isku khilaafsan yahay ma qaxootiga dalkaasi kusoo qulqulaya iyo sida loo yaran karaa ha waxa la isku haya waxay tahay qaxootiga waddankan sanadka hore waxaa soo gashay ilaa iyo afar boqol oo kun ku dhowaad ah marka bilooyinkii lasoo dhaafay xisbiyada ugu waaweyn oo hadda labada laba ka mid ah conservativeka waddanka hadda awoodda haya ka mid ah ayaa caburin waxaa lagu hayay qaxootiga kani meelaan geyna ma hayno dhibaatooyinkana waxay ka jiraan meelihii qaxootiga lagu qaabilayay waxaa kaloo qeelinaya wasaaraddii u xil saarneed interviewga iyo sharciyada dhiibitaankeeda marka arbacadii lasoo dhaafay ayaa prime ministerta deadline wuxuu u qabtay afartii xisbi oo dowladda dowlad wadaagga ku ah jimcaha galabtii waa inaa go-aan gaarnaa sidaanay waddanka kuma maamuli karno marka galabta shantii ayay wada fadhiisteen waxa laysku mara waayena waxay tahay conservativeka caadiga ah iyo midda kristanka ayaa waxaa iskaga soo horjeesteen in ay joojiyaan qabka qaxootiga markii sharci la siiyey waddankani saddex bil gudihiisa waxaa loo ogol yahay carruurtiisa xaaskiisa waalidkiisa inuu keensado
waa gartay marka marka wakhtigaa la rabaa in aan wax laga bedelo iyo xilligaa la keeni karo qofka markuu dalkaas yimaado inuu usoo dacwoon karo ehelkiisa ama qoyskiisa
ha absolutely inay joojiyaan ay rabaan xisbiga oo prime ministerka waa gartay marka qaxootiga inta badan dalkaasi soo gaara ama haddaba ku sugan xaggey ka soo jeedaan inta badan qaxootiga hadda number one waxaa ah syria yementa afghanistan soomaalida waxay ku jirtaa waqti xaadirkan numberka afraad waayahay marka hadda dowladdii waa ay dhacday maxaa la filayaa ma baarlamaanka go-aan ka gaari doonaa in dowlad kaloo wadaaga lasoo dhiso ma doorasho guuda loo dareeri doonaa dal
sida sharciga waddankan dhigayo waxay tahay caawa dowladda marka ay dhacdo prime ministerka berita boqorka ayuu wuxuu ka dalbanayaa rukso oo dowladda tani afarta xisbiba way isdabakacayaan way baxayaan waxaa doorashada soo socota ay hadda la qiyaasayaa sida oo ajendaha ku qoran octoobar amba november in ay loo dareero codbixin cusub intii intaas ka horeyso dowladda tani ayaa kumeel gaar ah faylalka muhiimka ahna markay ayaga ay ku heshiiyaan waxaa la kontarooli doono golaha shacabka oo baarlamaanka waa gartay marka rajo intee la-eg ayuu qabaa macruut inuu mar kale soo laabto sidaad la socoto waa ra-iisul wasaaraha ugu wakhtiga dheer ee dalalka midooda yurub marka laga reebo ra-iisul wasaaraha dalka hungary waa midda caawa dhaliisha ugu badan oo ay asiga ku socoto waayo waddanka kani wuxuu hogaaminayaa saddex iyo toban sano iyo wax la jiro waa markii afaraad uu dowlad uu hogaaminayo waddanka kani waxa maanta asiga lagu eedayo waxay tahay nin aqoon u lahaa tahay midda ugu daran oo hadda xisbiyada mucaaradka ah iyo aqoon-yahanada waddankana ee marka ruuta ay ku eedayaan waxay tahay saddex iyo toban sano oo lasoo dhaafay mar walbaba departmentiga qaxootiga waxaa hayay xisbigiisa mar walbana xal ayay u waayeen marka dhaliisha maanta ku socotaa waxay tahay labiiyo toban sanaba raalia ka ahayd sidee wax ku socotay maxaa hadda keenay arbacadii inaad deadline u qabato waddanka hogaamintiisa waa garta xuseen bilihii lasoo dhaafayba dooda ku saabsan waxa laga yeelayo qaxootiga waa ay taagneed waxaa kaloo iyana jirta dood aad dalkaasi saameyn ugu leh oo ku saabsan arrimaha cimilada iyo wax soo saarka beeraha oo la leeyahay saameyn fara badan ayaa cimilada sii xumaanaysa ee dalkaasi ay ay ay ku keentay marka doodaas marka hadda meesha way ka baxday soo maaha haddii dowladdiiba ay dhacday maya doodaasi waa midda oo haddii ay tani caawa ay ku heshiin lahaayeen waa next faceka labaad ay madaxa ay iskula geli lahaayeen ay ka mid tahay waayo sida aad la socotid waddankan holland waa waddanka labaad ee adduunyada wax soo saarka cunnada muhiimka ah marka beeraleyda go-aamadii ay dowladda qaadatay iyo beeraleyda iyo inti cimilada lug ku leh way iskaga soo horjeedeen marka feelkaasina miiskuu saaran yahay dowladdii way dareertay marka kolleyta saacadaha soo socday kala caddaan doonaan in sida badankeed sida la yaqaano feelka sidan u cusub waxaa lala sugi doonaa kolleytaba dowladda cusub
aad ayuu mahadsan yahay brofesor xuseen qariib oo uu rameeyey wariyaha v o e da radwaan xaaji cabdiwalaad ka kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladda britain ayaa sheegtay inay bilaabayso nidaam cusub oo ay iiraan ku saarayso cunaqabatayn taasoo u saamixi doonta awood ay london ku beegsan doonto shakhsiyaad ay ka mid yihiin dadka leh go'aamada hubka iiraan wax laga bedelayo ama lagu kordhinayo iyo mas-uuliyiinta khatarta ku ah dadka haysta jinsiyadda britain warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa london kasoo diray wariyaha v o e da cabdixaafid cawil ismaaciil nidaamka cunaqabataynta britain ee hadda ka dhanka ah iiraan inta badan waxaa diiradda lagu saara arrimaha ay ka midka yihiin xuquuqda aadanaha laakiin soo jeedintan ayaa ballaarin doonta baaxadda shuruudaha ay dowladdu soo qaadan karto si ay shakhsiyaad kale u cunaqabatayso xogayaa arrimaha dibadda ee britain james cleverley ayaa sheegay in dowladda iiraan dulmi ku haysa dadkeeda ka ganacsato dhiigga ku daadanaya ukraine iyo bariga dhexe kuna hanjabto inay ku disho kana afduubto dad britain dhexdeeda xogayaha ayaa sheegay in britain fariin cad u dirtay iiraan aanay u dulqaadan doonin waxa uu ku tilmaamay dhaqanka xun ee tahraan cunaqabataynta cusub ee britain soo wado ayuu yidhi kuma dhuuman karaan dadka khatarta nala damacsan wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa dhinaca kale u yeedhay sihayaha safaaradda ingiriiska ee tehraan iiraan ayaana ku tilmaantay hadallada london xasarad iyo faragelin maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leesta ee dalka britain ayaa weydiiyey shakhsiyaadka ay london doonayso inay beegsato iyo guud ahaan ujeeddada nidaamkan cunaqabataynta ah ee ay doonaysa inay ansixiso horey waxaa jirtay bishii afraadan soo dhaafnay ingiriiska maraykanka iyo midowda yurub afar mas-uul oo ka tirsanaa kacaanka islaamka xoogagiisa oo kala ahaa maxamed nazar azimi xabiib xabiib shahsafari iyo muxsin karimi nimankaas in ay mataqaanay qeyb ka ahaayeen caburintii iyo tacadiyadii bini aadanimada ka dhanka ahaa sida iyaga ay sheegeen ee lagula kacay dadweynaha iiraan ee ka kacay gabadhii dilkeedii maxay ahaday arrimaha darteed ayay cunaqabateyntan ay u saareen shakhsiyadka haddase lama oga cidda la bartilmaameedsan doono arrinkana wuxuu kusoo beegmayaa xili ay dowladda marayka ingiriiska ay la wareegeyso madaxtinimada golaha ammaanka ee bil walbaba xubin ku wareego waxayna uga faa'iideysan doontaa arrimo siyaasadeed oo lagu faquuqi doono iiraan dhinaca kale sida lagu daabacay wakaaladda wararka reuters maraykanka faransiiska iyo ingiriiska ayaa ku eedeeyey iiraan iyo ruushka inay ku kaceen xadgudub ka dhan ah qaraarkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay kadib markii ay tehraan u gudbisay dalka ruushka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaas oo loo adeegsaday in lagu duqeeyo magaalooyinka ukraine dhowaan riyaad iyo tehraan ayaa dib u soo ceshaday xidhiirkoodii duulimaadsi xeeldheerayaasha siyaasadda bariga dhexe qaarkood ayaa waxay aaminsan yihiin in galbeedku cadaadis u saaraya iiraan oo aanay la dhacsanayn inay isu soo dhowaanshaha sacuudiga iyo iiraan waa kan mar kale ee maxamed cabdi xaafid reer galbeedku aada iyo aad bay runtii uga xun yihiin xiriirka dhex maray iiraan iyo sacuudi carabiya sababta horey waxay xulafo la ahaayeen sacuudi carabiya waxayna u arkaan in sacuudi carabiya mawaaqiiftii ay ka aaminsaneed iiraan ay ka tanaasushay reer galbeedku waxay arkaan iiraan inay tahay dowlad argagixisada taageerto ama dowlad argagixiso ah oo inaba aanan caadi ahayn inaan lala yeelan karin xiriir waxayna ku eedeeyeen sacuudi carabiya inay ku degdegtay in ay calaaqaadka la soo ceshato iiraan hase yeeshee labada dhinac iiraan iyo sacuudi carabiya waxay arkeen in maslaxadooda iyo amnigooda qaran ay ku jirto in ay heshiiyaan in ay calaaqaad ka soo ceshtaan in mataqaanaa dagaalka ka socda yemen naxal bay u tahay dhibaatadii ku imaaneysay sacuudiga ee weerarada kaga imaanaya xagga xuutiyiintana waxay aheeday dhibaatay ku ahayd iyagu maskaxdooda markay fiirsadeen waxay u arkeen heshiis in lagama maarmaan u yahay hase yeeshee reer galbeedku marnaba arrinkaa kama raalli ahaa waxayna ku dadaalayaan mar walbaba sidii eraan ay ugu sii cadaadin lahaayeen ayaga oo qaramada midoobe usoo maraya ayaga oo mataqaanaa midooda yurub adeegsanaya ayaga oo dowladaha deegaanka bariga dhexe isku dayay inay mataqaanaa ay kala jirtaan hase yeeshee bariga dhexe hadda dabayl baa ka socota waxaad moodaa in bashaar al asad waa kaa la soo celiyey maxay aheeday xiriir ballaaran baa socdaa arrimahaas oo dhan waxay keenaysaa xasilooni waarta inay ka dhacdo bariga dhexe oo ay dhacdo inaan la kala dhexgelin iiraan iyo sacuudiga dowladda britain ayaa waxa ay sheegtay inay iiraan ugu yaraan shan iyo toban jeer isku dayday in ay afduubto amaba ay disho dad haysata jinsiyadda ingiriiska iyo dad degan dalka britain gudaheeda ilaa iyo bilowgii sanadkii hore britain waxaa kale oo ay sheegtay in nidaamka cusub ee la dejin doonaa dabayaaqada sanadkan in shakhsiyaadka iyo hay-adaha sidoo kale cunaqabatayn kusoo rogi karaan haddii ay gacan ka geystaan wax u dhimista nabadda iyo xasiloonida bariga dhexe iyo guud ahaanba caalamka cabdi xaafid dacaawid ismaaciil v o a london
halka dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada toronto ee dalka canada waxaa ka furmay toddobaadka ciyaaraha soomaalida toronto kaasoo ay ka qayb galayaan kooxo ka kala yimid yurub maraykanka iyo magaalooyinka canada sidoo kale ciyaartoydii hore ee xulka qaranka iyo naadiyadii soomaaliya ayaa isku arka magaalada toronto halkaasi oo ay ku yeeshaan kulamo ciyaaro oo ay kusoo xasuusanayaan bariisamaadkii markii ay xafiltami jireen qabanqaabiyaasha ayaa tartankan sanadlaha ah ku sheegay mid lagu badbaadinayo dhallinyarada islamarkaana lagu barayo taariikhdooda iyo haliyeyadii ciyaaraha ee soomaaliya haddaba wariyaha v o eda ee canada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahan ka wareystay cabdirasaaq cusmaan maxamed cabdirasaaq cadde oo ka mid ah madaxda ururka tudhey ee soo qabanqaabiyey tartanka somaali wiig waa ciyaaro la qabto wiigla ah sanadkii waxaana waxyaalaha loo qabto waxaa kamid ah isku barashada dhallinyarada soomaaliyeed dacallada adduunyada joogo sanadkan waxaa kasoo qayb galay siddeed iyo toban koox qaarkood ka yimid dhulka yurub gaar ahaan dhulka u k ugu badnaantooda maraykanka westiga waxaa ka yimid galbeedka canada waxaa ka yimid edmonton bariga canadana waxaa ka yimid ottawa iyo hamilton iyo quebec magaalada torontona kooxa ayaa ka dhisan ayaa ka qayb galaya waa ciyaaro xiise leh isaga yimaado daclada dibadiisa waxaa halkaa usii dheer dadka martida ah yimaado oo halkan ku ballamo ama ku qabsado kulamo gaar ah dadkii barsimaadkii iyo xaafadaha xamar deganaa si halkan isku arkaanna maadaama ay kala degan yihiin wadamo kala duwan oo yurub iyo america iyo australia iyo asia ay halkan ku ballamaan labada wiiks fasaxna soo qaataan marka cayaarahan waxaasoo dhan bay suurtagel u tahay waata cabdisaq waxay ka warrantaa bal dhalinyarada halkan wadamo kale ka yimida barnaamijka ka qayb qaadanaya cayaaraha ku tartamaya dhalinyarada marka laga hadlaya si gooniya faa'iida nocee bay u leedahay dhalinyarada faa'iidada ugu weyn ay ku leedahay waxaa weeye isbarasho waxay la yeelanayaan xiriir gaar ah markay ciyaaraan kubadda ay tartan galaan ay iska hor yimaadaan waxaa barana waxay ka dhexayn doona barasho oo ah qoto dheer oo markay wadamadooda ku noqdaan ay weli xiriirkooda sii socon doona hadduu ilaa yidhaahdo waa tahay marka laga hadlayo dhalinyarada soomaalida qurbaha hadday noqon lahayd canada iyo dalalka qaarkood oo sida ingiriiska oo kale ay ka mid tahay dhibaatooyina laga soo sheega dhalinyarada oo dil ay ka mid yihiin maxay tartamadana qabanaysaan ciyaaraha dhalinyarada isku keenaysaan ay ka tari kartaa yaraynta ama joojinta dhibaatooyinka dhalinyarada dilka ay kamid yihiin dhibaatada ugu weyn dilalka ay kamid yihiin waxa weeye is-afgaranwaa ka dhaco dhalinyarada iyo is-aqoon la-aan ka jirto dhalinyarada soomaalida ee wadamada joogo waxay ku milmeen dhaqankii iyo aragtidii wadamadan aan nimid maadaama ay kala degan yihiin xaafado kala duwan xaafadihii bay u kala tarjumayaan marka kubadda waxay ka xanibaysaa markay tartan wada galaan way isgaranayaan oo marka soo socoto haddii xurguf dhex marto uli o waa hebel waa aqaanaa bunada isla ciyaari jirnay arrintaa ha laga joojiyo wax dhibaato ayaysan dhicin marka muhiimo weeye inay isbartaan hadday isbartaan oo ismagac yaqaaniin dhalinyarada wax dhibaato iskuma geysanayo taasaan anaga qudnaa waa tahay ugu dambeyntii dhalinyarada marka laga soo gudbo ciyaartooy hore iyo dad da ahaa ayaa halkan yimaado oo ku xifaaltama ee tartamaad u qabataan dhankooda taas maxaa u golleed taa waxaa u gol leenahay ee, dhalinyarada keliya ma aha ee, odayaashii xataa inay arrintooda sii socoto ee, is-afgaradkooda sii socdo kulamadoodana sii socdo ayagana ay xiriirka usii gudbiyaan dhalinyarada ka yaryar
aad ayuu mahadsan yahay waxa uu ahaa kaasi cabdirasaaq cusmaan maxamed cabdirasaaq cadde oo u warramiyay wariyaha v o e da canada xuseen nuur xaaji halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o e markana aynu ku wada nasanno heesta heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa laanta af soomaaliga v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgeliyo
Thank you.